subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax sabti ah oo bisha julaaya ee tahay afar iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka subax wanaagsan mar kale waxaa idaacadda subaxnimona idinla soo codsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somali com
qodobada aad idaacaddiina subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida dagaalka u dhexeeya dadka soomaalida iyo oromada gudaha dalka etoobiya oo keenay khasaaro nafeed
shalay jimcihii sacaddu marka ay tahay sideedii iyo barhkii duule la yidhaahdo soobadaayi ayay walaalool weerar ka soo qaadeen ciidamo oromiya ka tirsan oo maleeshiyaad ah oo ciiddaa ka badan marka weerar bay ka soo qaadeen marka waa layska caabiyey xasuuqna waa gaysteen dad badan bay laayeen marka dagaalkii muddo badan buu socday walaan waxaa ku dhintay hadda waxaan haysnay lix
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mida dalka jabuuti oo diyaarsanaya dhallinyaro oo duuliyaal diyaaradeed u noqda waxaa sidoo kale aad maqli doontaan muddo kordhin baarlamaanka koonfurta suudaan ay u sameeyeen madaxweynaha dalkaasi oo laga cabsi qabo inay wiiqdo heshiiskii nabadda ee socday waxaad kaloo maqli doontaan oon idiin haynaa dalka baakistan oo ra-iisul wasaarihii waddankaasiiyo gabadhiisa xabsi loo taxaabay qodobadaasiyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka ayaa jimcihii shalay ahayd ku dhawaaqay in xiriirka maraykanka iyo boqortooyada britain uu maraya halkii ugu sarraysay madaxweyne donald trump ayaa isagoo ku sugan dalka britain waxa uu ka jawaabay warbixin uu daabacay mid ka mid a wargeysada ugu waaweyn dalkaasi oo waraysi la yeeshay trump ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha britain theresa may waxa uu isaga difaacay eedeymaha uu wargeeska the sun u jeediyey wuxuuna sheegay in waraysiga wargeeskaasi uu siiyey uu kaga hadlay waxyaabo wanaagsan oo ku saabsan britain iyo ra-iisul wasaaraha britain balse waxa uu madaxweyne donald trump ku eedeeyey wargeeska the sun in uu si qaldan u fasiray hadaladii uu sheegay
saraakiisha ammaanka ee dalka bakistan ayaa xabsiga u taxaabay ra-iisul wasaarihii dalkaasi nawaas shariif iyo inantiisa maryam nawaas shariif saraakiisha ammaanka ee bakistan ayaa ra-iisul wasaare nawaas shariif iyo gabadhiisa ku sugayay garoonka diyaaradaha ee magaalada lahor kuwaasi oo ay ka yimaadeen dalka britain ra-iisul wasaare nawaas shariif inantiisa iyo inantiisa ayaa loo duuliyey xabsi ku yaala magaalada rawalbindi arrintan ayaa daba socotay kadib markii maxkamadda dalka bakistan ay ra-iisul wasaare nawaas shariif ku xukuntay toban sano oo xadhig ah iyo toddoba milyan oo dollar oo ganaax ah iyadoo lagu eedeeyey musuq maasuq baahsan iyo guryo uu ka iibsaday dalka britain oo uu caddayn kari waayey halka uu ka keenay lacagta uu ku iibsaday sidoo kale inantiisa maryam nawaas shariif ayaa xabsiga lagu xukumay iyadoo qayb ka ah isla eedeymaha aabaheed loo haysto dalka bakistan ayaa isku diyaarinaya shan iyo labaatanka bishani julaay doorasho waxaana doorashadaasi ka qaybgalaya xisbiga ra-iisul wasaaraha la xidhay ee nawaas shariif subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysan washington shirkadda diyaaradaha ee dalka jabuuti ee air jabuuti ayaa markii ugu horreysay saddex iyo toban dhallinyara u xushay in ay dalka kenya ku soo bartaan wadista diyaaradaha warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda ramadaan muuse dhowaan shirkadda diyaaradaha ee eer jabuuti ayaa tan iyo markii dib loo yegleelay tobabar markii u horreysay ugu dirtay dalka kenya saddex iyo toban dhallinyara oo reer jabuutiya si ay u soo diyaariyaan baylotnimo amba si ay u soo bartaan wadidda diyaaradaha agaasimaha guud ee shirkadda eer jabuuti cabdiraxmaan cali cabdilaahi ayaa iga warramay tallaabadan wallaahi waa tallaabo fiican weeyaan oo qurux badan waddankayga maaragtay sumcaddiisa maaragtay sare qaadaysa weeye saddex iyo tobanka dhallinyaro ee maaragtay ka baxaya waxaa loo mariyey intixaano badan bay mareen waa la soo selagsoneeyey selection baa ka dhacay marka waxa weeye farxad weyn baan notaa inaan maaragtay beri aan aragno inama gabdho iyo inama maaragtay reer Djibouti oo diyaaradaha iyagii qaranka wada farxad weyn baan noqonaysaa haduu ilaahay qaybihii kale mekaaniga inaad iyagana diyaarin doontaan pilotka la wadayda hawsha bal iyadana nagoor والله وان كجرنا يجنا مرتي ويبحي دون ان قوليها اني كشغله لاين مانتنسكا سلكشن بلا سميه يونو انجنيير جيبوتيا يا لا شيكستو لو لو سو لو سو دورتي ان waxa weeye agenda waxaan ugu jiray inaan maartay yani pilotadeeda aan formationno aan engineerkii maintenance ka diyaaradaha aan formationno iyo maaragtay gabdhaha iyaga ka shaqaynaya cabin crewga aan iyaguna aan forma training galino haduu dhaayra danjiraha Djibouti u fadhiya dalka Sudan ambassador Ahmed Ali Barre oo hawshan wax ku lahaa ayaa sidan ii sheegay Air Djibouti soo yagaleelkayga ama diyaarinteeda waqtiga imika jooga iyadoo la raad qaadaysa maxay ahayd horumarka ballaaran ee dalka ka socda si aad u ogsoon tahay boorasha dalka laga sameeyey iyo horumarka ballaaran ay iyaduna qayb ka tahay waxaan jeclaysanay kolkii aan aragnay dalkeennu u soo jeeda in uu dib u soo dhiso aanan aragnay nin yar oo dhallinyara oo firfircoon oo dadaal ballaaran la yimiday inaan annaguna meesha aan joogno garab joogsanno oon kala qayb qaadanno wixii suurtagala een la qaban karna inaan la qabanno sidaa darteed waxaa suudaan xidhiidh fiican ay la samaysteen oo dhanka diyaaradaha xidhiidh aad u ballaaran islamarkaana ay ka fureen biro ama agence xafiis maxay ahayd diyaaradaha oo jabuuti toddobaadkiiba laba goor ay iman doonto taasina waxay dan weyn u tahay annaga iyo ardayda iyo dadka reer jabuutiya meesha jooga waana guul weyn danjiraha jabuuti u fadhiya dalka kenya ambasador yaasiin cilmi buux ayaa isna iiga warramay siday arrintan ku soo bilaabantay
madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti ismaaciil cumar geelle waa kii yimiday kenya isaga iyo dhigiisa awuru kenyaata madaxweynaha kenya waxay isla qaateen inay adkeeyaan xidhiidhka labadoo dal ka dhexeeya magaranaysaa iyo isweydaarsiga wada shaqaynta inay adkeeyaan iyay halkaas isla qaateen tanina waxay ku xidhantahan arrintaanbay daba joogtaa xuseen ibraahim oo ah maareeyaha dugsiga kenya ee lagu barto wadidda diyaaradaha ee wax ku soo baranayaan saddex iyo tobankan dhallinyarta ee ka socda eer jibuuti ayaa isna sidan ii sheegay waxaanu mahad ugu celinayaa eer jibuuti oo fursad iyo nafaaskaan na siisay inaan dhallinyaradoodan u tababarno waa shay muhiim inuu airlineka dad wanaagsan oo si fiican loo tababari maarta ay u shaqeeyaan dhallinyarada noola soo xulayna waa dad aad u wanaagsan oo soo akhristeen oo qaarkood jaamacadda ka soo baxeen waxaan filanaynaa dad oo wanaagsan oo hadhow dambe gadaal dambe anfici doona waddanka iyo air jabuuti inay noqoni doonaan anakana aad ugu mahad celinayna xuseen diyaarada intee leeg bay hagi doonaan wadi doonaan oo ka shaqayn doonaan horta anaka iskuulka hayno ama companiga hayna diyaarada saddex iyo toban baan leenahay oo diyaaraddu maaragtay ilaa tababarka meesha ugu dambeysay oo diyaarad laba injin leh baa lagu tababaraya marka kadibna jabuuti baa imaadayaan ee jabuuti baa diyaaradooda mar labaad haddana ku tababaraysa sharciga u yeelo maaragtay civil aviation dunida idil waa saas qaar ka mid a saddex iyo tobanka dhallinyarta ee soo baranaya wadida diyaaradaha ayaa iyaguna sidan iigu warramay magacayga waxaa la yidhaahdaa haajira ayuub boqore wallaahi dareenkaygu aad baan farxsan yahay kama sheekayn karo da farxaddan maanta dareemayo
farxadaanadku dooratay baylodnimada baylodnimadu horta waa shaqo aad u adag hadday gabadh tahay gabadh aad bay ugu adag tahay waana mas-uuliyad aad u weyn markaas wallaahi waxaan ku doortay weliga waxaan jeclay inaan yani wax jadiida wax cusub aan testigaraayo markaas insha allah de khayr bay noqon doontaa absidoon cabdiraxmaan cilmi ismaaciil wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ku jiro nasiibkan aan u helay hadduu ilaahay dhahdona waxaan jeclahay inaan aad aad uula dadaalo tacliinta si fiican usoo dhammayno oon oon ahaano aad u kicino sare u kicino oo air jibuuti air jibuuti inaan sare u kicino air jibuuti waa kombaniyigii nationaalka ee waddankeenu ay lahayd maanta ay dib u furtay waa inaan hadhazaan ula dadaalinaan doonana rabadaan muuse v o a jibuuti
dalka jabuuti garaa lahada waa dalka etoobiya weli waxaa ka taagan colaadda u dhexaysa qowmiyadaha soomaalida iyo oromada wararka ka imaanaya degmada mayaaso ee waqooyi bari ee dalkaasi ayaa sheegaya in halkaasi weerar dad rayid ah oo soomaali ah maalintii shalay ahayd lagu dilay mid ka mid a waxgaradka deegaankaasi oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi ayaa uu ramay xuseen bare aadan oo stuudiyaha ugu heliyay isagoo dhinaca kalena ammaanka ka gaabsada aawadiis magaciisa
shalay jimcihii saacaddu marka ay tahay sideedii iyo barhkii duule la yidhaahdo soobadaayi ayay walaalool weerar kusoo qaadeen ciidamo oromiya ka tirsan oo maleeshiyaad ah oo ciiddaa ka badan marka weerar bay kusoo qaadeen marka waa la iska caabiyey xasuuqna waa geysteen dad badan bay laayeen marka dagaalkii muddo badan buu socday walaal waxaa ku dhintay hadda waxaan haysnay lix dhaawacna waxaan haynaa afar iyo toban dhaawaca ma degmada maaysaa lagu hayaa mise Dhaawaca.
waa la gudbiyey dhaawaca waxaa loo gudbiyey intiisii badnayd laba qof mooyaane saddex iyo toban buu ahayo bir labaa loo gudbiyey maxay tahay ujeeddada weerarka marka walaal ujeedadu waxay tahay waa dal waa daldoon waa dalballaarsi waxaasi waa wax joogto ah sidii hadig usoo gashay iyo maanta wuu nagu socdaa dagaalkaas waxaana laga soo kaashay wadan fara badan dadkan meeshaad yaalay waa dadkooban degmada ma aysa yaal soomaalidu waxaa laga soo baxshay balduda waxaa laga soo baxshay kora waxaa laga soo baxshay ugu dambeyn degmada ma ayso hadda waxaana la wataa meel la yidhahdo mulli baa laisku keenay halkiiba hadda laga wadaa in laga saaro haddana la wadaa waxaan filaynay isbedelka etoobiya markuu ka dhaco inaan waxoogaa a ma arkaysaa inoo kordhayaan oo laynaga joogsanayo dimuqraadi ay iman hayso marka hadduuba kasii darayba hadduuba nagaga sii darayba hadda dadkii waxaa ku dhacay barabax iyo ma arkaysaayey bax hor leh halkaasay maraysaa walaal haddii aad tihiin waxgaradka deegaanka dowladda federaalka ma isku daydan inaad erge u dirsataan oo aad kala hadashaan arrintan dowladda federaalka waaba nala joogtaa ciidamadii halkan ay nala joogaanba dowlada aan joognay jawaab taagan yihin wax ay ka qaban karaan ma jirta waxaa la yidhi awal hore markay xabaddu dhacday isku dhici waa dhaqaaqayeen dadka waa kala dhexgalayeen laakiin bilahan u dambeysa intaad ma arkaysaa dowladan cusub ee isbedelka etoobiya ka yimid waxaa la yidhi faraha kala baxa halkaa haddii laisku googeynayo tallaabo ma qaadan meeshoodaaba iska fadhiyaan walaa taasi waa sidaa dadkii deegaanka deganaa markaa weli ma degan yihiin mise waa ka barakaceen maantidii waa ka baxday laakiin waxoogaa gaara baa jooga meeshii maanta dagaalku ka dhacay hadda dadku halkay tegeen dadku waxay u tegeen meel tuulada la yidha- meesha la yidhaha magaalada roon ee mulli la yidhahda isugu tegeen dadkii tuulooyinkii maanta dagaalka ku dhacay dadkii maantidii waa ka baxday gaar keliya ayaa inoo jooga caawa bari aroortana waxay noqon doonta ma naqan walaal a waxaana dilayaana waxa weeye waa maleeshiyaadkii oromiya ma aha shacab waxaana ula dagaalamayaa waa maleeshiyaada tababar leh oo dareyskii oromiya qaba oo dawladda ka tirsan weeyaan walaal waxaana leenahay deegaankii soomaalidana wuxuu leeyahay waxba farnaq dhaqaajinina wax dawladda noo yimaada ayaadaan sheegina halkiina joogaa leeyahay waxba asandaansanina dhibkaasaan haysa walaal
mid ka mid a waxgaradka deegaanka ma ayso ee dhinaca etoobiya ayuu kaasi ahaa oo isagu magaciisa ka gaabsada sababa dhinaca amniga aawadeed dhegeystayaal waxaan isku daynay inaan maamulka la xiriirno inkastoo aanan hel
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mucaaradka dalka koonfurta suudaan ayaa cambaareeyey muddo kordhinta baarlamaanka dalkaasi ay usbuucan u sameeyeen madaxweyne salva kiir muddadiisa xafiiska oo ay saddex sano ugu dareen waxaa mucaaradku ay ka digayaan in tallaabada noocan ah ay khatar gelinayso geedi socodka nabadda ee dalkaasi la rabay in lagu soo afjaro colaaddii shanta sano jirsatay ee dalkaasi ka dhacaysay wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warkan ka soo diray nairobi waxaana inoo soo koobaysa saara cabdi axmed colaadda wakhtigan la joogo ee koonfurta suudaan waxay ahayd inay dhammaato bisha soo socota laakiinse khamiistii asbuucan ayaa baarlamaanka dalkaasi waxa ay u codeeyeen in isbeddel ay ku sameeyaan dastuurka waxayna ogolaadeen in madaxweyne kiir uu joogo xafiiska ilaa iyo bisha julaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka sharci dejiyaasha dalkaasi ayaa waxay sidoo kale muddo kordhin ku sameeyeen xilliga ay baarlamaanka wadankaasi sii shaqaynayaan waxaa baarlamaanka dalkaasi ay ka imaadeen soddon iyo labo gobol oo dalkaasi curdunka ah uu ka kooban yahay oo iyagu laga soo doorto muddo kordhintan waxay imaanaysaa wakhti hogaamiyaasha gobolka ee guud ahaan qaaradda afrika ay isku dayayeen inay miiska wadahadalka isugu keenaan mucaaradka iyo dowladda koonfurta suudaan si loo soo afjaro dagaalada muddada dheer qaatay sida uu leeyahay se mid ka mid a xubnaha mucaaradka ee xildhibaanada ka mida deng brer waxa ay tani cabsi gelinaysaa inay wiiqdo xalinta mushkilaadkii waddankaasi Our opinion was that uh, the amendment of this was this constitution should wait until uh, until the peace talk until the peace talk is signed. Uh, so we wanted it to be adjourned for some time aragtideennu waxay ahayd in la sugo wax kabeddelka dastuurka ilaa iyo wadahadallada nabadda la dhammaynayo oo la kala saxiixdo waxaan rabnay inaan dib u dhigno markaasi si aan u aragno haddii wadahadalladu ay socdaan ama ay socon waayaan markaas waxaa dhinaca kale ay ku doodeen oo ay nagaga adkaadeen in uu jiri doono amaba ay jiri doonaan goldololooyin dhinaca sharciga ah ururka s p l m ee mucaaradka ayaa sii daayay war qoraal ah oo ay uga jawaabeen islamarkaasina ay ku sheegeen inay uga shallaayayaan waxay ku tilmaameen khayaano loo maleegay waxay ahayd ayay yidhaahdeen in golaha sharci dejinta dalkaasi muddo kordhinta dowladdaasi ay dib u dhigaan islamarkaasina wakhtiganba aanan laga fekerin isbahaysiga mucaaradka koonfurta suudaan oo ka kooban sagaal xisbi ayaa diiday muddo kordhinta dowladda waxayna sidoo kaleeto walaac ka qabaan wakhtigan in lasii ballaariyo dowladda wakhtigan ahayd inay xafiiska kasii baxdo barior ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay doonayso in mucaaradka ay dib uga noqdaan heshiiska taasina ay ku hesho fursad ay wakhtiga kusii kororsato
Uh, and in case the peace does not go through, then I think there will be no option for the government uh, but to extend the period. So we'll see that in both...
lacalla haddii ay nabaddu suurtogeli weydo marka waxaan u malaynayaa dowladdu xal kale ma hayso oo aan ahayn in muddada ay kordhiso sidaasi ayaa dhib yar sababtoo ah haddii nabadda la saxeixo waa la hirgelin karaa haddii la saxiixi waayana waxaa xukuumaddu dib ugu noqonaysaa baarlamaanka oo awood dastuuri ah siinaya isbuucii hore dhinacyada dagaalamaya ee waddankaasi koonfurta suudaan ayaa waxay ku guuldaraysteen inay isku raacaan heshiis rasmi ah kadib markii ay isugu yimaadeen magaalada enteba ee dalka uganda heshiis ay garwadeen ka ahaayeen madaxda gobolka waxaana uu dhigayay heshiiskaasi in baarlamaanka dalkaasi ee wakhtigan jira ee koonfurta suudaan la kala diro si markaasi loo soo dhiso dowlad wadaag ah oo loo dhan yahay
warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf oo kasoo diray nairobi waxaa inoo soo kobtay islamarkaana inala socodsiinaysay saare cabdixamed halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta soomaaliga ee v o a
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali dot com
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan nawaas shariif iyo gabar uu dhalay ayaa maalinkii shalay ahayd xabsiga loo taxaabay kadib markii ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay in la xiro haddaba xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta amuurtaas waxa uu ka waraystay duraan xasan oo muddo badan ku noolaa dalka bakistan kana faallooda siyaasadda isagoo haatan ku sugan dalka canada ujeedada loo xiray ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan nawaas shariif iyo gabadhiisa waxa ay tahay dacwad muddooyinkan ku socotay oo la xiriirta musuq maasuq iyo wax isdabamarin ay ku kaceen intii uu talada dalka hayay ayaa ugu dambeyntii waxaa xilka looga qaaday ra-iisul wasaareha ra-iisul wasaare nawaas shariif dabadeedna waxaa socotay maxkamada xisaabtanka baaritaan dheer ayay waday baaritaankaas gabagabadiisii iyo natiijadii ka soo baxday ayaa waxaay noqotay in lagu xukmay nawaas shariif in la xiro sidoo kaleetana lacag gaaraysa toban milyan ayaa lagu xukmay sidoo kalena gabadha maryan nawaas ayaa iyadana maxkamaddu xukuntay in xabsiga la dhigo iyadana waxaa lagu xukmay lacag gaaraysa laba milyan marka waa go-aan ka soo baxay maxkamadda isla xisaabtanka waana la sugaya nawaas shariif inta uu ka imaanayo london wuuna ogaa sida shirka jaraa-idda uu ku qabtay markii uu joogay london iyo sidoo kale dubay marka arrin muddo soo socotay ugu dambayntiina maxkamadda go-aana ay ka gaartay in la xiro nawaas shariif ayay ahayd arrintan xisbiga uu ka tirsan yahay nawaas shariif waxa uu diyaar u yahay inuu ka qayb galo doorashada bishan ka dhici doonta dalka bakistan xadhigga ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa siyaasadda guud ee dalkaasi arrintan saameyn ayay ku yeelan kartaa xisbiga uu hogaamin jiray nawaas shariif ee la yidhaahdo bakistan muslim league nawaas xisbigan waa xisbi wax badan dalka soo maamulay waana xisbi taageero badan iyo shacbiyad badan kule gudaha dalka bakistan sidaad la socotid maalmo kooban oo toban beri ka yar ayaa ka arday doorashada guud ee dalkaasi bakistan waxay arrintaanu saameyn gaar ahaan dhaawac siyaasadeed ay ku noqonaysaa xisbiga la yidhahdo bakistan muslim league nawaas intii uusan imaanin nawaas shariif magaalada lahore ee uu ku soo jiray hawada dadweyne fara badan oo taageerayaashiisa ah ayaa isugu soo baxay magaalada lahore si ay u soo dhoweeyaan ayagoo ku soo socda airboortka ayaa dawladdu mamnuucday in ay soo galaan dadkaasi airboortka ay yimaadaan sidoo kalena waddooyinkii waaweynaa ee soo gelaya airboortka ayaa baabuurro waaweyn lagu gooyey marka arrintan waa arrin sida la sheegaya saameyn ku yeelan doonta doorashada ka dhici doonta dalkaas waxayna mugdi gelinaysaa in xisbigan mar kale talada dalka bakistan ay qabtaan dalka bakistan wuxuu ka mid yahay dalalka ay qalalaasuhu inta badan ka dhacaan kasokow dhinaca siyaasadda dhinaca ammaanka arrintani saameyn ma ku yeelan kartaa dalka bakistan bakistan waxay isu diyaarinaysaa haatan in ay doorasho gasho isu soo baxyo ballaaran oo dadka siyaasiyiinta ay ku muujinayaan taageerayaashooda halkaasna ay kula hadlayaan ayaa meelo kala duwan oo dalka ka socda waxaa xusid mudan in intii doorashadan haatan ay soo dhowaatay in qalalaasaha iyo qaraxyada ka dhacaya dalkaasi ay sii siyaadeen maalintii jumcada ahayd oo keliya laba qarax oo isxigtay oo halkaasi ka dhacday ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya boqol iyo soddon qof maalintii ka horreysay ee khamiista qarax dhacay ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay dad gaaraya ilaa iyo labaatan qof marka qaraxyo xoogan ayaa haatan maalmihii u dambeeyey dhacaya dalkaasi ka dhacaya sidoo kaletana waxay ku soo aadaysaa iyadoo nawaas shariifna maanta la xiray marka lama garanayo si xaaladdu ay noqon doonto xusenow laakiin qaraxyadan iyo xaaladaas adag ayaa dalkaasi ka jirta waxayna haatan dadku isu diyaarinayaan inay doorashadaasi ay galaan laakiin waxaa keliya oo dadka reer bakistan ay ku farxaan oo mar walba ay isku halleeyaan ayaa waxay tahay sidaad la socotay bakistan waxay leedahay ciidamo aad u tababaran oo awood leh marka marmarka qaarkood marka xaaladda siyaasadda dalku ay meel xun gaarto inta badan dadku waxay u baxsadaan waa ciidamada laakiin ma jirto wax war ah oo soo baxay oo ku aadan waxa ciidamadu haatan ay damacsan yihiin laakiin waxaa un jirta keliya in siyaasad cakiran ay ka jirto dalka marka la fiiriyo xagga qalalaasaha qaraxyada dhacaya iyo sidoo kaleta marka la fiiriyo xaaladda xisbiga talada dalka hayn jira ee haatan u dambeeya la yidhahda bakistan muslim uu ku sugan yahay iyo xarigga ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan nawaas shariif duraan xasan oo muddo badan ku noolaa dalka bakistan wax ku barto kana faalooda siyaasadda isagoo haatan ku sugan dalka kanada ayuuna xuseen bare aadan khadka taleefoonka ugu warramay bal xuseen qodobadii wararka ugu waaweynaa dhinaca kale haddii aad adiga aada noo soo koobtid mahadsanid saara madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay in xiriirka maraykanka iyo boqortooyada britain uu marayo halkii ugu sarreysay madaxweynaha maraykanka ayaa isagoo ku sugan dalka britain waxa uu ka jawaabay warbixin uu daabacay mid ka mid a wargeysyada ugu weyn dalkaasi oo waraysi la yeeshay trump ayaa shir jaraayid oo ay wadajir u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha britain theresa may waxa uu iska difaacay eedeymaha uu wargeyskada san u soo jeediyey waxaana uu sheegay in waraysigii uu wargeyskaasi siiyey uu kaga hadlay waxyaabo wanaagsan oo ku saabsan britain iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi balse waxa uu madaxweyne trump ku eedeeyey wargeyska the sun in uu si khaldan u fasiray hadaladii uu u sheegay saraakiisha ammaanka ee dalka bakistan ayaa xabsiga u taxaabay ra-iisul wasaarihii dalkaasi nawaas shariif iyo inantiisa maryam nawaas shariif saraakiisha ammaanka ee bakistan ayaa ra-iisul wasaare nawaas shariif iyo gabadhiisa ku sugayay garoonka diyaaradaha ee magaalada lahore iyagoo ka yimid dalka britain ra-iisul wasaare nawaas shariif iyo inantiisa ayaa loo duuliyey xabsi ku yaala magaalada rawalbindi arrintan ayaa daba socota kadib markii maxkamadda dalka bakistan ay ra-iisul wasaare nawaas shariif ku xukuntay toban sano oo xadhig ah iyo toddoba milyan oo dollar oo ganaaxa iyadoo lagu eedeeyey musuq maasuq baahsan iyo guryo qaali ah uu ka iibsaday dalka britain oo uu caddayn kari waayey halka uu ka keenay lacagta iyo maalka uu ku iibsaday waa tahay markan codka cabdishire ciyaar jecel jooqle
wanaajiyo adigoo kale lama helo waxaa qayta yaloqay alla wanaajiyo adigoo kale lama helo ehelo qayr baatee abi iyo hooyade sida ku abaabireen ammaana waxaa iskale abihii iyo hooyade sida ku abaabireen ilaakaan doonayo ayaan dhalkaabeen ilaakaan doonaya
joqla shire jaamaceebe ha caafiya isagana heeskaasi garaantaan doonayay ayaan dhalad allow kaa raali noqo idaacaddeenni ayaan kusoo gebagabaynaynaa xuseen barre aadan iyo anigu aan sahre cabdi axmed waxaan idin leenay intaenu mar kale kulmi doonno dhammaantayo ilyaas gabayaahu uu nala jiro subax
wanaagsan ilaahay suug yahay islaamkuna barakaya adbaan ku jeclehe igraankaan doon